أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الدرس التاسع وثلاثون عشركي صدا إسقالات من كتاب أبو شجاع من فقه الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة في أحكام القراءات may bab dirsigon kasaabsan yaha giraal waa leerhaw axkaamtiis giraalka may lerehe dhowtamada lerehe dhowtamad ama samee mudaarabo mudaaraban waa lerehe almudaarabatu yani taasna waa lerehe mudaarabada macnaa ini lama qofood dhaha marta iyo walku badan may baa lerehay luqadeeda mushtaqu min alqardi qardi alla ku sheegin waaye mushtaqu min alqardi wahuwa alqadcu waaye waa la gooyaa lerehe qiraalka qadce waaye qadce wahuwa alqadcu wahuwa alqadcu mushtaqu min alqardi wahuwa alqadcu waaye wa sharcan sharciga may baa lerehay qiraal dafcu lmaaliki maalan lilcaamili yacmalu fiihi warifulmaali baynahumaa qof maalig ee hoolo leh ini dhiibi waayo maal usiley qof maalkaas ka shaqeeya usan dhiibi wali maalkaasa kuba hoogii imay liska daray maalkia liska dari ilaan shaqaale ee hoogshay oo hoolaa ka shaqeeya ilankii maalka lahaa liska dari markaasaa faa'iida wadaaga la nagdee markuun wali hoolaha kubaha oo maalkaas faa'iide laku hel ra-sumaalka ma isku le maaliga le wali faa'iide korona wali sida wadaag sidee si lanka heliya lanshal qaadee lanka ka shaqeeya inta qaadaw ilanka maalka le inta qaadaw kaasaa may la ree giraalka la ree mudaarabana waa la ree sharciga mudaaraba dhowtamada la ree ama samee waa nooc oo sharciga ilaahay banaay waay kaasaa markan yaa yaa sheegaan yaa meelung yaa ka saabsan axkaamsiya ka idaayaana walilqiraadi qiraalki may baliya arbacatu sharaa'ida shuruudiyaalo afar ayaa leeyay qiraalka marku mayliyaa maalul qiraalka maalka leeraaw ama maalka oo laka dhowtamaan boonhayna lanka shaqaalada lan dhiibaaw may baliyaa afar shardiyaa leeyay afarti shardi may eyna an yakuuna calaa naadin horta walaalaka balla may laka dhowtamaa oni eeg naado naado may la reesh maal saafe ah daheb i filla min adaraahimi daraahimti filladahayti wadanaaniiri dahebki ini haad waayo macnaha shay oo saafe ahoo macluume lacagda tiradee lakasa oo qish iyo maqshuushanka jaran saad leeri may bahi alaanaadin leeri may ba baheey khaalis ini ay macna lacag khaalis ee nagdamaylajeda lacag khaalise diraahim oo fidle i danaaniir daheb wali haatob i wali maqaamsha qumaayo oo lacag ee dhonka banaanadaas falaa juusul qiraadu may la diidanyaa qiraalka maka banaan maal oo iska dhaha jaro lansaafa gareen markan dahebkii oo kale oon maartis inuhaas qashinshay ka jar lansaaf weelna an laka dhowtuma banaan may baan banaanayneha xuli is oo xuli dahebkii oo lacakaan lanka dhagnay hilligii liska ziinaayay amba usoo maqashuushi iska dhaha jara maartis qashinshay walaashay dhonka jaran lansaafa gareyn mal lanqadarshee lankasaane majhuul waayo may waa badaa'adunga noo dhahaytana ma dareeraas may lamada waxyaabahaas markan lacagda lanka lan dhiibaaw shaqaalada eh may sharda aha ini lacag oo khaalis eh tiradee la ogiy oo qashan inka jarne walkeel inka jarne oo majhuul in hayn inay atwaay taasaa la shardiyay shardiga koowaad waay shardiga lamaad may baa la shardiyay waa an yaadana rabulmaali lilcaamili qofka hoolaa iskule lanka caamilka inuusan idam waay fi tasarufi tasarufka nin idima mutlaqa mutlaq ahaanba rabulmaalka qofka hoola leh lanka caamilka hoola ka shaqeeyaw hoolagaas elan milkamaka le nidka tasarufo ka shaqeey inuusan idim waayo oo hoolaas gedgedi mutlaqan markan idin mutlaqa ini sii waayo mutlaq may lagray idin furan waay oo meelan girinayn xilligaasa shaqeeyaas xilligaasna ma shaqeeyaas ama sacdaasa shaqeeyaas ama sacdaas ma shaqeeyaas an lan ernee hoola walaa lan dhiibi kulli amanti fadaa usugada amanti fadaa geed eleen faa'iidi la raadiyo haya ini meel lanka hirneysa oo furuno mutlaq lanka lanka edam waay oo fi ma fi shay ini lan dhiibi waayo laa yanqadicu wujuuduhu qaaliban ini wala oo oo- oo use wal ood inta gaalibka e bilan waayaan ini la erwaay sheekasa ka shaqeeyase nin gadaas an la erwaay inta gaalibka liin waayaan inta gaalibka shey liin waayaan la erhi may bahi haddii wal oo naadire mar marna ha baho mar mar qara oo kale ka shaqeeyase la erhi qaraaga may waa hilin ha bahe hilina gohe kaas oo kale ma ansahaw ileen faa'iidi lug faday faa'iidi mal helaa fi tasarufi sheyin oo fii maay fiishay inuusan kirin oo ay tasaruf yey laa yanqadic wujuud ini ahaado ay tasarufka laa yanqadic wujuuduhu helow shay lan angohaan qaaliban inta badan saas leeri may bahay shay naadir oo lan helaan haddii se sidii oo firis oo baroorle amboonhayna yani balga oo kale ah amboo yaa ya- yaa ya gadaas amboo walxiyaab amba qara oo kale qara meha gohe marka waa gohe marka on mal argaw kaas oo kale ma ansaha waaye shardigii saddexaad oo maalgaraalka leeyay imboonhayn mudaarabada leetamay waa maaliga inay le inay oo eh, maaliga shardi waayo caamilka jus-an macluuma min arribxi qiiblo ogi oo faa'iidada kumada inuusa an cayin waayo wali faa'iideenas inasaan shal qaadaan amboonhayna sidukumeelood hal meela leta ad ini walla kasa macluum ee majhuulun hayn in lan cayin oo lisayfuro qaala lilmaaliki ee, maalku waa gediyaase ani leh waan faa'iidin oo dhehayaas alaa ana laka fi sharika shirki ka haadaneeri nasiiba kaleed saas oo kale eri waa may waaha amboonhayna alaa ana riba beyna nasaxa kaas oo kale ansahay laakiin may likun baaree shirki ka haadana nasiiba kaleed amboonhayn wali faa'iide leh oo is- iyanoo dhehaya saasa eri wal mucayan ee kale gaar ee masheeg wali faa'iide hodhow lama lamilan qaadee ee, nas ina salin shal gaade shardiga afaraad oo g- maalgaraadka liimay kuma dhaha ini ee, alla yuqadara algiraadu bimudda macluuma muddo macluuma in laga qadarin waay muddo macluuma in la eri laga qadar muddadaas bay ka qowli qaarada tukasana hal sana bes ee yaa yaa yaa yaana kiila dhowtamay boonhayn ya kiila ee, shirkaaw inuusan erin waay oo hoolaangu yaa yaa noo dhehayaas camalkun معناها مثل مثل هدي شهر فلان لدير ان بون هاي نميل لنكير معينة اني هات واي ولا فرنو معلومة اني هات انتاس ولا ضمان ضمان مجر واي في في مالك راضي لانك مالك هولغي وسلاهي او سنديبي لانك لا راو عاملك او شغالك كان هولك شغال سنديبي haddii la allah hoolay helaagsamaa ma damaana ilaa haddii cudwaan jarmaayn walaa damaana cala alcaamili caamilkii korshay damaan ma ahaan ilaa bicudwaanin cudwaan layka damaanee cudwaan cudwaan may laree tacdiil laree wal xeerka ku bahasan oo dhaganka ku bahasan oo sheegii haddii kale dhagam oo saaska helaagsa markaas ta- mut- tacadi waaye tacadi waaye goobad fal walaa jara markaasay lamaane laakiinse kel hoola maka lamaana yadiis iyo dul aamin waaye waidaa hasala ribhun ribaa haddii hasala faa'iida haddii korto hoolagi waa khusraanun ikhus khasaarab ileen sheyga hoob ligediyaw faa'iidadan walfaladee khasaaran walfalade jubira alkhusraanu biribxi faa'iida walshal goose silin shar linbalam yalin shal goose maa khasaaradan ribaha lagu kabay ra-sumaalka malku kabaw wali khasaare dhi wali li faa'iide khasaarada horta laku gooye madaas kubaad wali ha here ya faa'iide eh hadiiba khasaare ba jarta faa'iide makooyaas marka intaas intaasa marka yaa يا يا ما يوها قرالك يا الرواي قرالك أنت أسشر أحكام تسي وللقراضي قرالك ما يبلي أربعة شرائط قرالك ما يلك ويدي معناه خولا أو لك بل ماي لك الشركة واو شرك شركة مضاربة تاسل له وللقراضي لو تمدي ما يبلتا أربعة شرائط شرطيالة شرطيالة أفر يلت أن يكون أني أحاذ واي قرالك على ناضٍ naado korshe ini ahaad waay naada may baa la raayay alaa naadin ini ahaad waay galan galan maylika jeeday eh, saafo ini ahaad waay walalaka barlamay hoola eh ra-sumaalka min adaraahimi fidladii iwa danaaniiri danaaniirtii dahabka ini lacagdis ini ahaad waay iwali maqaam shoogumaayo khaalis eh oo anka jarna wal majhuul anka jarna mudaarabada may asalan ah ahaa eh, ijmaac ijmaac dadka muslimiinta iyo ka kulumeen saas waa camal asaxa- waa camalu saxaabati radiallahu canhum iyo asxaabadii shaqadiyo asxaabadana saasaa iyo ka kulumeen qaala ibn lmundir meerey moxamed ibn ibraahim ilmundiri annaysaburiyu meerey wa ajmaca ahlu lcilmi may ka kulumeen calaa jawaasi lmudaaraba shirkada mudaarabada leeraha wani banaantiya ka kulmeen fil jumlati jumla ahaan sancaani meray laa khilaafa bayna almuslimiina muslimiinta dhatiyo khilaaf ma jaro ere fi jawaazi lqiraadi maalo qiraalka iyo shirkaawada oos noocan ee ini banaanta wa annahu mima kaana fi ljaahiliyati marka xilliga jaahiliga jara jartay mudaarabadan oo shirkada noocan ee zamanu jaahiliga dadka ka tacaamulo jareen islaamkana sugay yacni may waa hore aan sugay asaabadan hasa ka dhagama jireen marka taasaa daliilanga giraalka shuruudadiisna afar waahaa afar shardi le shardiga koowaad inay haad waayo ra-sumaalka naadin inay haado saafo shay dhalan an saafe inay haado oo qashan inka jarna dihib qashanka jar oo kale an hayna daraahim i danaarir mana daraahimi lacag diifadlada hayti oo danaaniriti dihibka hayti iyo wali maqaamsho kuma uma dollar kuma iskumad way ka ansahayn kulli laakiin bisharti waa in saafiat way lacag lacag la gordaa tiradiya macluume oo dhow nagu saanan yat way wa ayya adana rabbul mali maalka rabbi shayna ana malik way lanka maalka iskula raasu maalka dhiibawna lil aamili kan walaak maalka ka shaqeeya in is idma fi tasarrufi tasarrufka fil maalika tasarrufa mutlaqan saad duub ee ho furun way howlaanka kiindhibi ka shaqeey waliha ka hakubaha yanus inus insha allah haadaan inus er waay ini idin waay amba fiimaay fi shaynin idin waay laa yanqadic wujuuduhu maaga helitaan shay in gohaan gaaliban amba shay oo inta badan bilan waayaan inuusan idin intaa shaykaas ninka gad ningedi inus er waay saas la eri may bahay haddii zeman fulaan maahin zeman fulaan walma gadaas bil fulaan lay walgat haddii leer ma ansahaas mucallaq haddii mutlaqan hayd may kaleen ansahaana shay lan helaan haddii usa kahiroon ma ansahaa shayga usan idami shay qaalibka la helaa oo badaae mar weliba la helo koroni haato ay walaa oo laka ganacsadaa wa an yashtarida shardiga la saddexaad wa an yashtarida maaliga ni shardi waayo lahu lilcaamili kan shaqeeya jus-an nin shardi waayo macluuman juskaasoo lakasa min arribi ribi kumid eh faa'iidada juskumada ini erwaay mole faa'iide lehel adanasa leta amba thulutha leta wal macluuma inin sheega waay wa allaa yuqadara ani lanqadirne maalogiraalka amba shirkadaas noocaase bimuddati muddo in lakagadirna waay muddo lankagadirna hal sini shaqeeyaasa sini kudubna ma shaqeeyaas ma ansahaastaas ileen aminti lifaa'iida faa'iida malkaas kor muddo ini lankaqoon walaa damaana lamaan ma ahaan calal caamili caamilkii korsheey lamaan ma ee hoolagi haddii khasaare ka dhiida ilaa bicudwaanin haddii tacadi jarama haddii tacdiyey tasarufka ka tacdi wal oo curfiga markii leenanaga tacdilan argaw haddii su suubi inba goobad fal haddii su suubi lamadaas wal hadlay hoola ka lamaane laakiin si oo aadi eta haddii hoola shaqadii iyo isoo ka jar hoolagi khasaare ka kooyta ma lamaanaaw waidaa hasala ribun riba haddii hasalo riba la hela wakhusraanun ikhusa waidaa hasala ribun haddii hasala wakhusraanun khasaara haddii hasala jubira walkabeey khasaaradii birib yala kabe jubira alkhusraanu khasaaradii yala kabeey biribxi ribahag yala ka kabe ribahag walili faa'idi khasaarada laku gooyo kudubaa la hisaabtame faslun haadaa kan faasulunkii warshal biya waaye kanna mayba anfasilee fasalkan kan ee fi ahkaami lmusaaqaati musaaqaadkii waraabtimadii ahkaamtiya ayaa anfasilay musaaqaad yaa la rehe fi ahkaami lmusaaqaad musaaqaadka may baa la reeyahe luqa ahaan mushtaqatu min asag yaa laku sheeni waaye ee waraabiyo sharciga may la reey musaaqaad may la reey ini qof bini aadinga aada geed tamare aadan dhiibti waayo geed geed geed marood aadan dhiibti waayo ama tamar amba cinab eh oo marka ada kala ballanta ini geedo waa islan kun dhagaalayo beertaas islan kun waraabiyo oo beergeedada eh oo seendada eh walaay oo beertaha ku baxoona thimaarte ana ini gadir macluuma isku lahaada meerhay beertan ha waraabiyaas geedoanka shaqeeyaas wali beertan ha ku baha mira eh miraawa intun ku leta adiya leer miraawa lanku cayini taasaa musaaqaad lere markun shaqadiis may ata ini geedo waa sanadiifiyo beerta waraabiyo waay taasaa shaqadiis ed mucaamalada noocaas ee laka heliyoon baac mucaamalaada la reey mucaamalaad i dadka camalsho lagu hadlahay ahkaamtiisa tagnikiya kagnan fasilay walmusaaqaatu waraabtam isla waraabtamadii jaa-isatun tii banaan waaye calaa nakli tamar korshe walqarmi cinaabka korsheya ka banaayi walahaa mayba letaa musaaqaadka shardaan lama shardiya let ahaduha lama shard ahaduhumaa lamada kiisha koowaad ayuu gadira ini gadir waaye shaksiga oo musaaqaadka maaliga eh haa musaaqaadka bimuddatin in laka gadiri muddadaas oo macluumatin oo lakaasaa muddo macluuma inuu iska gadiri waayo wathaani shardiga lamaad ayuu cayina lilcaamili kan caamilka shaqaalka ah jus-an ini us-an cayin waayo juskaasoo macluuman oo la ogiy min athamra thamarati thimaartaha kugohaasa jus macluuma inuusan ku cayin waayo jus macluume inuusan ku cayin taasa marka musaaqaad la ree musaaqaada la ree waayo walmusaaqaatu waraabtamadi jaa-izun jaa-izatun tii banaan waaye intay ka banaanta ala nakli geed geed maroodka tamarta le raaw iyo walkarami waa calal karami geedka karamka le raa cinabka geedaashay waaha kaasyaa ka banaanta karmi shardun bishardi an yakuuna mafruushan mucayanan marii'an ini is-eyka oo la kasaw la argay ini is-ey waaye saadleermabaahay falaa yajuusu lmusaaqaatu musaaqaatu ma banaan calaa gayrihimaa lamadaas keershoomkama istiglaalan yacnii tamar iyo cinab walha ku heri musaaqaad maka banaan se mustaqil ah in lanka heli haddii laakiin taaba nagadaan dhabmalekaas katiini waa mishmishin oo kale waaye waa mishmishin basbaas iyo waxyaabahaas oo kale ma ansaha waayo badiikin qaragi tufaahin iktisaaran calaa mawridi nas walaa tasihu yacni naskasadaha orori yalaka gaabsadee mayba naskaasna mayba waahan dalla naskusuge may waha ma rawaahu lbukhaari wa muslimu imaam bukhaari muslim hadith swaashin lama kun labaatan ilaa ma kun iyo sede kun shan boqol konton iyo kow can ibni cumar radi allahu canhum ana rasuula allahi sala allah alay wasalam ilahi rasuulshii aadaa siyay khaybara khaybar bishatri maa yakhruju minha min thamarin ow zarcin aadaa siyay ilaahi rasuulshii ana rasuula allahi sala allah alay wasalam aadaa khaybara macnaa khaybar dhulkii leerahay oo dhulgeedeedka ay beero lahay bishardin maa yakhruju minha min thamarin wal alwali ha ku bahnas yakasii dadkii usakaleheli rasuulka sala allah alay wasalam wa fii riwaayati limuslimin ma haytay dafaca ilaa yahuuda yahuudi khaybara khaybar yahuudiyey nabaga ma indhiibay nakhla khaybara khaybar tamartiya indhiibay wa ardaha alaa an yacmaluuha anika shaqeeyaan min amwaalihim وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه إسلام كنا نسك ولي حبه نسك لها ديو نسك آذان فثبت ذلك في النخل بالنص تمر تمر كان نص يكسونا على ساسا نص كان أروري وقيس عليه شجر العنب عنب جيت إن كاسلن كقياسدي ويجوز في الزرع إذا كان تبعا للشجر ما يبقى بنانها أبورك أو كلان بناني إن لك ورابتما iwali abuurka balamada laakiin mustaqil ma ah haddii taabacan ay waay geedo geedo oo oo sida tamarti iyo nakhliga oo kale dhatiis haddii abuurka jare oo beerta abuur kale ka yaala abuurkaasna waraabtamada ka ansahaasa iyo may taabacan nagdeey agadka oo nakhliga amboonhayna cinabka iyo kaasa taabacan nagdee kamaa jaa fi lxadiidi laakiinse mustaqile maka ansahaas waay nusuustaha aroortay walmusaaqaatu musaaqaadka jaa-isatuntii banaan waaye cala nakli timirtiya ka banaanta walkarmi wacalkarmi geedka cinabkaay korsheeli ka waraabtama iwalyo taabaan eb walahumaa walaha walilmusaaqaati maylata shardaan lama shardiya lata axaduhumaa lamada shard ahadkoosho ayugadiraha nigadiri waay ayugadira nigadiro haa maaligi waay kan wala gadira maaligi waay musaaqaadkii bimuddatin macluumatin muddo la ogi ini kagadiri waay sanad oo hilaali oo kale eg oo kale eh inuu iskaga diri waayo waxyaabo walis la ogiy inuu sheego la shardi shardigaas sharduu muddo la ogiy muddo majhuulan hayn muddada in macluum haato waay taas sharduu shardiga lamaad may waahan waa athaani shardiga lamaad ayuu cayina maaliga lilcaamili inin an cayin oo jus-an inin cayin waay dhiib macluuman oo la ogiya min athamarati maartugmade fama madaas bacda shay alcamalu camal shaqada fiihaa musaaqaadkaas laka shaqeeyaaw ala darbeyni lama nooc korshoo ahaaday camalun yacuudu nafcuhu ila thamrati camal oo nafcishay himaarta nagdaw fahuwa kaas calal caamili waaye camalka oo hadii shaqo hadii la qobodooba faa-idii shaqadaas ku dhaladaasa himaarta kabulaalaasa oo mira nagdaw kaas may lagu fadey lanka shaqaalka ee lagu fadey camalka oo faa-iidadiisna geedo nagadaasona may imba dhulka nagadaawna sida kelila qod iyo waxyaabahaasna lanka maaligaalo ku fadee shaqada saasa shaleet walaay tamartan faa-iidaya miraashay faa-iidaya ka jara shaqadaas may lagu fadee lanka shaqaalada ee lagu fadee wali og dhulka iyo- may waha dhulka ambaahanyan dhulki oo la fala oo kale dhulki oo may la raay kala biil hakashiba oo kale waxyaabahaas lanka hoola isku leeyaa yaa lagu fadee saasa inshal bahay amalka ثم العمل شقدي فيها مساقات في شلك شق ياو على ضربين لما نوع قرشي أحادي عمل عمل واي كان كوات عمل كاسو يعود نقضى نفعه عمل كان في شيء إلى الثمرة ثمار نقضاو فهو كاسنا على العامل عامل كرشي ولنك شقال ذا قرشي أحادي واجب كي وعمل عمل واي كان لمات يعود نقضى نفعه عمل كان في شيء إلى الأرض دلك نقضاو فهو كاسنا على رب المال maalkii rabbi shay korshay ahaaday rabul maalka kaasna yaa lagu fadee lanka rabul maalka eh yaa lagu fadee fasulun haada kan fasulun kii wal shalbiya waaye fi axkaamil fi axkaamil ijaarati ijaaradii axkaamtiye yaa infasal ei fasalkan kan erma infasal yaa ijaari infasal ee ijaara ijaare mayba macruuf waaye kerida guryaa la kereyaa ma dhulka la kereyaa ma baahorta la kereyaa ijaare macruuf waay yaa anfasilay ahkaamti saanta ka sheegaan ijaarada may la raayi luuq ahaan bikasri lhamsati hamsada la hoosa ijaara leer fi lmashhuuri sida mashhuurka luuqada saasu may kale la sheegay wadamuhaan wala sheegay ujaarati leer wahiya luuqatan ismu liljrati way luuqada ijaarada ijaarada naftiye yalla yalla ka jeedi waay ismu liljrati ujrida waay sharciga laakiin musalaha may la raayay ijaarada caqdun calaa manfacatin macluumatin maqsuudatin qaabilatin lilbadli walibaaxati biciwadin macluumin aa la rahay cagad waaye calaa manfacatin shay manfaace oo nafci le korshay laka laka laka ballo laka cagadtama cagad waaye contract amba cagad cagadkaasoo macluumatin oo manfaca oo macluume laisla ogi macluume eh macluum manfaca macluume eh manfacatin macluumatin macruuf waay manfacada yaalna ka meelaa ku galaas maqsuud waay haddana lanqesidaayo walaa dantila kuliya la fadahayo madaasayna kaas in at guriga oo la gala la askun oo kale baaburka oo kale yani manfaco leey manfacadan maqsuud waay guriga wal gale roobka laku esheere dugaalo saas waay maqsadka lakuleey kaas waay manfacadana manfac ogolaadaas waay lilbadli ele manaafici banaayo manaaficida maan shal bahaase manfaca ani bini aadan lan banaayo oo geer e an banaan iyo manfaca oo lan geer e naninka nanin banaayo koona inshal bahaas ijaarada marka manfaca yaka yala ya yaka yaka ansahaas oo ogolaadaas an la dhiibo amba an la banaayo lan kale lan banaayo mayna laka banaayo marka ujuri laka qaada biciwadi macluuma bedel ada hoolaaga manfacadii oo lanko kale madii ad yani ad an banaayto kudub usunu muqaabilka oo manfacadaas iyo maykasee ijaare kasee oo laka helayo biciwadin macluumin saas la eri may bahi lanka horta lanka muajirka wala kereeyaw ikan wala kereysadaw lamada bil maylin shartiyay ahliya lan sharti inay rushdi ahaada rushdi rashiidnimo salaahudiin walmaa lanku le baalag ee caaqila inay ahaadaan waayo haddana maylan shardi ay lanka wala karaysa ama laku karaya oo cadamul ikraahi in lan ikraahna la khasabna lanka oo khiyaar shay shayka ka karaysad kaasaa la shardiye haddii xoog la keengala ma ansahaas meeluma dun sharciga marki una fiirina may baletaha dhowr shiyaled ijaarada caqdun calaa manfacatin la eri cagadka haddii manfaca la eri haddii shayga bimacluumatil macluuma leeri manfaca macluume leeri oo laisla kasaw jacaali bahaase jacaala jacaaladan inkoy doonte waa la weelaa lere oo lankale lan weelaa lanki sidi sidi insuubisaase majhuul walka dhisan waay tan yeedee ijaara maka ansaas wa bimaqsuudati manfaca haddana lanqesida oo naftiya maqsuud ee la fadaw la erimay bahi shay maqsuudin hayn tufaaha oo kale ama lindhanaan oo kale yaa la kareeyey may lan kareeyey manfacadii maqsuudkan hayti manfacan hayna lanka keriyey maqsada manfacuudkaata in laka isticmaalo la aamo hayti maylata mal aamo wal ursade sheeginka kinkerey bes oo ursaas shumyaasle ma ansahaas manfacada hatana ma shardaa manfaca ani la dhiibo ogolaadaas ani haat saadleeri mayn bahi manfaca oo oo inin ciwad bedel laka qaado la dhiibo ogolaadaas manfaca inin bedel laka qaado la banaayo in banaanadaana jirta manfacadaas mayka oo la dhiibo in banaanadaas mayku mid eh mathalan qof bini aadan ah ma dumar ah gabar ah ini la erwaayo manfaci ka siyaay macluume cagad iyo la ballan intin intin oo qaado bedel sheena may waaha inis galmoodaan aniyaad in la er ma banaan taas may waaha manfaca manface oo ogolaada samee in la dhiibo ma ogolaada sharcigaa diiday taas ilaa sifo mucayan ah oo ilaahay ogolaaday sida guur ilay ka ansahaas maahin ijaarima ka ansahaas waay may kale ijaarana ma leraw tanyeedele nikaah iguura lere walaa yusama ijaaratan in la banaayo waxyaabahaas oo dhan a bahe marka may lerehay taasa ijaarada ka ansaas ijaaro markun luuga ahaan may lerehay ismu lil ujrati wa sharcan may lerehay cagad waaye oo alaa manfacatin macluumatin manfaca lays la ogi korshay ina laka cagatama maqsuudatin qaabilatin manfacadaas ogolaadso lilbadli dhiibo walibaahati binaayo biciwadin ciwal korsheelika cagatam ciwalkaasoo macluumin la ogi taasaa ijaaro leerhe markun daabida aan suubiyay musanifka meerhay وكل ما أمكن الانتفاع به ما بقى عيني صحت إجارته وكل ما كل شيء أمكن الانتفاع كانتفاع بنا أما سورة جلاس به ما لك انتفاع ما بقى عينه ما عين ديس بقى هذاش لقبة صحت إجارته ما قص إجارتي سي أنصحاسه شيء كست ولها ضب أو انتفاع له وسو عين ديس بقى تنلك انتفاع كر هدي اللي كريسي دول إجارة إجارتي سي أنصحاسه ijaaradiisa ansaxaas guri oo kale walgalay ogta baabur oo kale yani hamuul waay wala laqaade amba meela laka deeri walka safare waxyaabahaas oo kale waay sheega saas oo kale eh ishordhowna eentin ma dhamaadaaso sheegi soo eenti sidite lahanaga ansaxaas saas la erimay bahay shay oo hoob usi la isticmaal isticmaalka ka dhamaada in la kareey ma ansaxaas waay in la kareey ma ansaxaas kaa usugee sheegani aantis baa ka haatum intifaacna lahad wala la gaday markun la heli intifaacgaas ijaari la yahay markuu manfaacada la gadaa iyo baaul manaafic ya la yahay baaga ma door noo aan shal bahay baaul ayaan iyo baaul manaafic ee baaul ajal buyuucda saasan shal bahaas markun hata kan baaul manaafic waa manfaaci la gado ee mal gado manfaacada markun aanti ini baaga eta manfaacadana suurtagal ee in la oofsado ya shart ee waa دل على مشروعية إجارة مشروع نمذا ما دليل أنها آيات منها قول الله تعالى فإن أرضعنا لكم هديسين نوج يان يالكين قبرو هديسين نوج يان فآتوهن سيا أجورهن إجاريال شو سيار الله سبحانه وتعالى وأحاديث يا دليل منها ما يكون أمار رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إلهي ما سبحانه وتعالى حديث حديث القدس ومركن ثلاثة أنا خصمه مير إلهي سد قفوت أني للدودة قيامة مركي لديري رجل أعطى بي قف وبن آدن السياي أنا درادي والكسيم أنا أنا درادي كالبرلميد قف بن آدن أبرلن لقالي أحد بالله تعالى إلهي دراد يقف لب دراد سك لبرلميد ثم غدر قف كيا خيامي كان سيجا مير أني للدودة قيامة warajulun way kan lamaad baaca xuran lan hur eya gadadi qof bin qofkii qof bini aadin ah oo hur eh intii hirida iibsido gadada fa akala thamanahu lacagdiis aamona qiyaamo ani la dooday waar ilaahay subxaana wa tacaala kan saddexaad warajulun qof waa istaajara ajiiran qof fakiraysidi guri iin dhisi iin weelari ajiir qofa ajiirka weeldhadi fastawfaa minhu ijaaradiisa shaqadiisa ku oofsadi walam yucdii ajrahu ijaaradiitiisna masina ijaaradii aan diidi ka shaqaysadii shaqadii madii usan dhamaaya soo idhaaf ah kan usigeena qiyaamo madi la deera ani isu doodane lankal mal an ku sugaar ilaahay subxaana watacaala ilaah helaag waa ilaahay noo qabo sidiidaas qofood qof oo ballan ilaahay dartiis qofka la galay bini aadan ee madaas ballankii inku bahi oo khiyaamay qof oo qof xor eh intii qobsaday hiriday iibsiday oo si hoolahan iibsiday gaday lacagdiis aami qof oo may waaha intii qof biniaadinga karaysidii ama qof biniaadinga walku karaysid markii karidii ku dhamaysay kudib karidiis iyo ujridiis indiidii kaas usigaa usuun way waaha sidiidaas qofood qiyaamo ani la doodeer ilaahi subxaana wa tacaala حديث كلمة هاي إمام بخاري مسلم اسكواف سين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلى استوبياري وأعطى الحجامك ولا توبين أجره إجارتي سسي ولو علم كراهية haddii use yani ijaaradiisaas yahay haddii sheygaas ini shay sharcinka banaanayn ay rasuulka ogeena ilaahay rasuushay masii lahayn walaas onga daliilin ay ijaarada markun saasaan ka ansaas wa kullu maa kulli shay amkana alintifaac intifaac suurtagalaw bihi maag maca bagaaya cayni aandiisoo baaqatalika intifaac saxad ijaaratu ansaas waidaa gudirat haddii la gediro ijaaradii maanf waidaa gudirat haddii la gediro manfacatu shayka manfacadiis biaxadi amreyn lama amar ahad koosho bimudatin oo camalin haddii lakaga dira wa itlaaquha yani goorta banaanadaas meew amanti liley banaanadaas liley saxat ijaaratuhu sheyka ijaaradiisa ansahaase lag erhay maagas ijaaradiisa ansahaas ameew idaa gudirat haddii lagadiray manfacatahu maagas manfacadiis oo la kareysidi biaxadi amreyni biaxadi amreyni lama amar ahad koosho haddii lakaga diri manfacadiis bimudatin lakaga diri muddo maanaa maylare hal shehra amba hal sana mseedu sana sah waay ow camalin bicamalin amba maylare camala lakaga diri sheyka camala lakaga diri maywaaha maykin dharkunga intolaas guruunga indhasaas guruun oo filada ayaa indhasaasa si isaan dhasaas naqshidunga ka dhasaasa ujrun antanga kaseelare camala lakaga diri maanaa ijaaradiis may muteysay markiisu gurigii dhasa amba on hayna maylerhay walaa lakaheli baraakadii dhasa amba mandulkii dhasa amba godki qoda markaas waay markun lamadaa shay amba muddi laka hire amba on hayn shaqi laka hire walaa walaa laka barlamaw ijaarada idaa gudirat haddii lagadiro manfacatu maaga manfacays haddii lakaga diray biaxadi amrey lama amar axad koosho bimuddatin lakaga dari oo camalin bicamalin wa idlaaguhaa ijaaradii idlaagowshe idlaago may laka weday haddii meelba lankahirine muddin lankahirine camal nankahiri shaqan ankahirinaayin oo markan sheegunga in shaqiya in qobdaas leylere yaga tadli idlaagi ma sheenay tacjiilal ujrati ujrida in la dedejiy oo muddo ma ujridii hooba oo markii hore ujridi muddo lankihirna amba camal lankihirna ijaarada in la dedejiya sheena cagadka noocaas oo kale ilaa yashtarida tacjiilu haddii marka koowaad wayshtarada tacjiilu haddii muddo madi horaaba ballan oo muddo ah haddii la shardi maayin markaasi shardigayaa la oofiyey muddadii madii dhammaato la siiya walaa tabdulu lijaaratu ijaaradii maburaas bimowti axadi lmutacaaqideyni lamadii ballanka isla ijaarada isla cagadka isla galeen koosho haddii dhammada ijaaradii maburaas wa tabdulu buraasa ijaarada bitalafi lcayni aanti helaagsamowshi ama dhammadooshe yaka buraas almustajarati oo la ijaaro qaadadi haddii gurigii duma amba daabadii burburta amba dhammata madaasay burees ijaaradii len sheykii oo la kareeyay sheykia baaba-i maaha laakiin dadka oo wala aagid caagideenka kan oo muajirkii musta'jirka koosho haddii dhammada ma buraas laakiin ceenti haddii halaagsinta buraas ijaarada walaa damaana damaan ma ahaan alal ajiiri kii oo la kari qaaday ilaa bicudwaanin ajiirka may lahay kan oo shaqada inqoboy lahri kan usigee korshay lamaan ma ee jaelen yadis yadu aamin waay haddiiba cudwaan itacdi goobodfalba injarna oo aadi aanti ise aadi an hilaagsanta ajiirkii korshay ma ahaan waay may la raaya walmasaaran macnaa may la kawadaya ضمان ملا مجوداوي ولا تبطل الإجارة إجارة مبراس بموت أحد المتعاقد ولا تبطل الإجارة إجارة مبراس بموت أحد المتعاقدين حان كونتراكت جنب إسلقالان بعقد إسلقالان كوشر دمشيديس وتبطل براس بالتلف العين أنتي دمضوش أم هلاك سموش براس كريدي المستجرة أنتي المستجرة اللي إجارة قاضي ولا ضمان ضمان معهن على الأجيري كي أجيرك هاي كرشي ضمان معهن واي أوه kelida kaasay ajiirka walma damaanaaw calal ajiiri waay ilaa bicudwaanin haddii tacadi jar markii tacadi jarre waa damaane wa tabdulu ijaaratu ijaarada yani ijaaradii buraase may la rahin bitalafi lcayl mustajarati gurigee dumi daabadee dhamati waxyaabahaas oo kale ka buraas mayn jarneha lamaan ma jara calal ajiiri ajiirka kan kerida shaqaalka ee oo kerida shili keri qaaday la ijaar qaaday kan usiga ma damaana waay ilaa bicudwaanin tacadilay walka damaane daabadii landhiibi yaa haddii neef nool hayd dameerkii oo kale yaa may waaha buriyaysa fowqa alcaadati ayaa amburiy amba garaacaysa fowqa alcaadati ayaa garaacaysa saa ka dhamati amba waal ulusooy aan qaado kornay saaraysa saa ka dhamati waxyaabahaas oo kale oo goobad fal ee hoob hadirasaan walku gudee laakiin goobad fallaan sheegii biyadiis iyo du-aaminu ahaan lamaan korshay ma ahaan waay ajiirka wallahu subxaanahu watacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu